cusubaa nin bariyey iriibiyaa hanuun batay bulshoodiya israatay bilaan inagil barbaartiya iska duubantay ilii bushiisanhaytay ilii bushiisanhaytay kaberegsito barbaartiya iska duubantay ilii bushiisanhaytay ilii bushiisanhaytay kaberegsito arinkaayno babbadoo haay waayan bogay bandiiradaayno belegle baahidiia noo batay iyo bilaayadii arankaayno oo babbadoo haay waayan bogay bandiiradaynoo belegle baahidii ah noo batay iyo bilaayadii below ii tuug bilaas aamayaalkii dadka berberaayeen below ii tuug bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfayna dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka karta aqooneedka shabakada warbaahinta warsan oo habeen kasta wakhtiyadan oo kale idaacaddiisan kula dareertaan barnaamijka karta aqooneedka oo kuliba nagida hamiinkii shanaad oo anta una ku daadiyaan hoo ilaahay raalla ka nagida barnaamijka weliba waa hamiinkii afraad ero barnaamijka welibaan kusiinkula dhegeysan doonaan waa maxduud xusni cabdulaahi aadan nuur cabdulaahi jecelow stuudiyaha lamaad iyo uu kii kula daadihay doona farsamayaqaanka oo halmeel iskala jarjarni isuna uu ku meel kale rooga usii farsameehayo saaxiibaday garab walaal xuseen cadaani iyo maxamed salaadna oo ka idoo shubaha ku waramahayan istuudiyo faaruji abwaan jaakole iyo abwaan barasna qabuulo jamaa rooga kana xaafada wada jira gees ku roogayoona oo ilaahay raarakanad uu ka barnaamijka saasaa haada doona xaafado uu ka tartanka xiisaale kula jiraan weliba waa beri b iyo wada jir e marka hore weliba weeree lamada xaafadood xaqii jaanta qabiilka jaran iyo in kale halo waa beri waa beri ood ka koran qaada halo waa beri
halo radio warsan halo wada jir
halo radio warsan waayahay lamada xaafadood eeda umahadsiin haddana welibaan weerey saaxiibada oo ka idoosha roogan ee garab walaal welian weerey xuseen cadaani halo xuseen halo xuseen halo maxamed salaad halo xuseen udhawaan aawo xuseen waayahay xuseen agna wali doona wali kale on weerey lamada abwaan oo ookiyoona idoosho ha kuwarama doonaan halo abwaan maxamuud xaaji maxamed taras halo abwaan muxsin qaasib qaalib jaakole waayahay eedaa umahadsantiin xuseen cadaani akhad ku kuma ganaha gobada doogna hoo ilaahay raalla kanagada lamada xaafadood amin haldagiga siyaasiyo dareensho iyo teleefano taageeryaasha n sheegayan hoobajar waliba marka hore an weerey waa beri b halo waa beri
halo radio warsan waa beri hadhawaada haldagiga iyo haysataan
la alxamdulilah amaa baad insha allah uu ku walaalaan oona gatartamahayna idaacadda radio warsan barnaamijkii kartan aqooneed iyo muhiim udeha wadan taabajuliyaayan guddiga garab walaal reediyadan dhawaayana guddiga reediyadan umahadsanyiin specially gaar ahaan idaacadda raadiyo warsan reediyadan kanaadhadiyaana sida maarna barnaamijke ubaadiyahayaan haasatan maarna wariyaalka oo addu wadan sida jeelo iyo muslim muxsin insha allah baran alhamdulilah
halo waad wada jir e
halo
wada jir hadhawaada halday fursada haystaan dareenkii iyo nambaralaasan kula xiriira oo bajaransi barnaamijkan guda galan
bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في إشكال في إذاعة الراديو وصل السلام عليكم عصر الجزء مع الله وصانكي أنا عبد الصانكي أفرع من الكرة وننتقل لإبان فرصة من إذاعة الراديو وصل ولمنا تقليل برنامج برنامج كتر تلفون ولكن هو وين راوي سرجو كان هذا يا جماعه dan ya shaqadu rijal asliya marka tarta wanaagsan laha kan ya aba dhegeystayaal kuwan oo horay u koraan ritaayiriyaalkan lambarka shan shan tunisiya haddana rabaa arkannada oraal shaqo tunishan intii sababo tunisiya amsiraal haa kala qalma markaasaan la hareeri karaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idan maasiraad waayahay eedan maasihiin xaafado waa beri b iyo wadajir e oo uu ka tartamiyo sida uuna ku rajaanaho ilaa raalakanadada nidaamka iyo sharciga barnaamijka noola ku codsadaan intii la ixtiraama raadiyaalka idaacado aysan kula dareertan lamada xaafadood iyo tiimka garab walaal oo uu ka xaafado roogan iyo abwaaniinta oo iyagona xaafado roogan buu la ku codsadaane raadiyaasha ama teleefanadii isin kula dareertan iyo teleefanadii isin ka duwaasan intay ilaalidan hoo ilaahay raalla ka nagada weliba aan weeray jecelow oo istuudiyaha lamaad oo kaha ku warmahay isuuna intii diyaarayo in kale halo jecelow
هلو محي الدين حسني
halo xuseen cadaani
الو محدين حسن واصل الله waayahay eeda mahadsantiin eh, jecelow iyo xuseen ay dhamanaayeen yoona khadka diyaarka ayin Eh, se barlantahaytiba weliba siyay lamada abwaan Eh, abwaan jaakole iyo abwaan tarash xaafado oo ka tartankan dhexey weliba waa waa beri b iyo wadajir e abwaan tarasha ku hormare siusaniinka sheega xaafado usa taageersanyi halo abwaan tarash الو
abwaan tarash e oo ka xaafadsa taageersan
يا xaafada taageersanta barnaamijka gudagalaana waa beri iyo wadajir
وابري وابري وابري waayahay jaakole اه ايوه ولجيرو هاي هذا اه حافظي هاي waayahay eeda ee- جاكم عبدين من waayahay eeda mahadsantiin qadka inka sii jara lama warqadood weliba hasiin darnay oo kawada qoran a iyo b wali rajeeyanay lankii e gobsada ye warqada ama su-aalo laka bilaabo doono hoo ilaahay raalla ka nagda qoraaladaas un hasiin darni ye lanki e gobsada ye su-aaliska bilaabaan hoo ilaahay raalla ka nagda halo jaakole qora jaakole qoraalka fiiri qoraalka qoraalan kuusoo dirnay adi iyo tarash marka waxaan rajaynaynaa in eh, noo sheegtaan e iyo b waxaad qabsateen halo tarash halo abwaan tarash اه كده
haye may qabsatay
ايه ee xaafadana waa beri ma عبدين وابري وحافظين جاكم من صلاح waayahay eedan maasanta tarash xaafadisa ka bilaabaan hoo ilaah raala ka nagada oo use waa beri la safanyi oo ka su-aalogee guda galaana lamada xaafadood diyaar garooba tiimamka oo xaafado kala rogan ee garab walaal iyo farsamayaqaanka iyo cabdullaahi jecelo oo stuudiya labaad oo ku suuni barnaamijkii uu kula daadiyey doona diyaar garoobaha oo ilaah raala ka nagada weliba aan weeray waa beri b halo waa beri
halow radio wartan waa beri dhiga fura su-aali koowaad ee tartanka uu kuyelsinka daha furahay waana su-aal diini ow welibaan dhiyaase sida tan bili ramadaan sanadkii koowaad ee hijirida may badhiyey sariyadii ama ilaaladii lamaga bati sayfulbaxri hataba sheeg saxaabiga hogaamiyay sariyadaas markale siinkanage su-aal diini ah waa beri b dhega fura welibaan dhiyaasa su-aalo satan berlii ramadaan sanadii koowaad ee hijiriyada may badhiyey sariyadii ama ilaaladii lamaga bati sayfulbaxri hataba sheeg saxaabiga hogaamiyay sariyadaas mar saddexaad asinkanaga waa beri su-aalo diini welibaan dhiyaasa satan berlii ramadaan sanadii koowaad ee hijiriyada may badhiyey sariyadii ama ilaaladii lamaga bati sayfulbaxri hataba sheeg saxaabiga hogaamiyay sariyadaas jawaabta siin ku rajeen insha allah
barakayaa jire buuga tartanke garkaan ku dal
halo waa beri
halow raadiyo warsan jawaabta
kulee tartamayaasha xaafid waaberi suaalingeliyeydii markiina xushuurayni kadib siyaabte ole magalaasha diilaera xamza bin cabdilmudallib radiallahu canhu madlamaad adinkanagna xamza bin cabdilmudallib radiallahu canhu insha allah sax iyo qalad guddiga waayahay mayba tartamahayana uu ka xaafado shale waa beri iyo wadajir tartanka uu ka tartamadii hore ku duwanyi maadaama lan walba xaafada tiitiis isu rooga oo lamada abwaagna meel goone ee shal roogaan lamadii saaxiib yaal ee tiimkii garab walaalniyo lamadhina roogaan anina stuudiya shaladii ka oodana ee saas oo kale xusni iyo farsim yaqaanadiina lama meel iyo shal roogaan tartanka uu kuma balka bilaabaya tartamayaasha xaafada wadajir su-aali waa waa beri su-aali in horeyti oo diini hayti ee jawaabtiyo ku biyan tartamayaasha xaafadda waa beri waybuwatoo sax ee walin iyo saaska heleena lama dhibcood un wareejiyey qadka teleefonka iyo abwaan tarash
ma hadsanta ma hadsanta ma hadsanta jaceelow jaakola jaakola bo adiga oo ku shal dheerateen jinigina meelku bay reer jaakola iyona dawon xaafadiis wada jirtay baan isla haage Eh, lama dhibcood waa beri waa beri aysinka dhiibe allahu akbar bilaawati baas ma leh maamulaha arlaadi carwo arlaadi maamulaha hal nuur xaaji xasan hal dhibcood hal nuur asinka dhiibe kan kale way baan dhiibay milkiilayaasha milkiili kumite cabdiraxiim cabdullaahi iyo tan lamaadna aan dhiibi kabacdan jaakolo beelgmaadi wadajir wadajir baa guraasi adiga wadajirka waraabishiga aan doona waayahay abwaan tarash eedan mahadsantaa halow wadajir ee
halow raadiyo warsan wadajir ee dhiga fura su-aali lamaad ee tartanka owka waana nagidaasa su-aal diini ah yaasiinka dareerta dhiga fura welibaan dhiyaasa sida tan bilii dulqacada sanadii koobaad ee hijiriyada may badhiyey suriyadii ama ilaaladii lamaga bati qaraas hataba sheeg saxaabigii hogaamiyay sariyadaas mar lamaada siinkanagay wada jir ee su-aali lamaad oo diini ah u dhiga fura welibaan dhiyaasee sidatan bilii dulqacad sanadii koowaad ee hijiriyada may badhiyey sariyadii ama ilaaladii lamaga bati qaraas hataba sheeg saxaabigii hogaamiyay sariyadaas mar saddexaad asinkanaga wada jir ee bilii dulqacada sanadii koowaad ee hijiriyada may badhiyey sariyadii ama ilaaladii lamaga bati qaraas hataba sheeg saxaabigii hogaamiyay sariyadaas jawaabta siin ku rajeeyaan insha allah
barakayaa jire buuga tartanke garkaan ku dal barakayaa jire haloo wada jir ee
halow raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا الجواب ومارك حرفنا يا شافق الجرء كأن الجاسية الحمد لله عبد الله بن جعفر
kanag jawaabta
عبد الله بن جعفر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini hayti waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabtiyo ku biyan su-aalaas mayb wato sax aan hayna haloo waa beri
اللهم هذه ورثا jawaabta
inoo tartamayaasha xaafada maberi waalaas taqdiisigan walaaladan hadduu markii haddiina kufaa'idaysana diyaasida wala naga doonta insha allah caalis biloliisiina waa kanag jawaabtay khadkaga gohay
haddii ma- marlamaas waalaas diyaasiye haddii marlamaas diyaas waala diyaasiyeen uxmanna walimaglaata khaalid bin walid radiallahu canhu insha allah
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii hareer martii tartamayaasha xaafadda wadajir ee waana si ku faa'idaysaya waqtigan hortaale tartamayaasha waa beri b jawaabtiyo ku biyan waa beri maybuwato sax aan hayna
mar haddii kasu ah in lamadii xaafadood weliba siyaane guddiga hallo xuseen cadaani jawaabta raadiyaan isku gaabiya jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim waa tarta aqooneedkii bilo barakeysan ramadaan wuxuu ku daloolama hayaa tartamayaalka xaafido waa beri e waa beri b iyo wadajir e su-aalilama dadiimahay dibnasiiban wadigan isla markaas inay dhaweyday tartamayaalka xaafid wadajir e oo ah haleer markii si ka faa'iidaysi aan hadda aan hor yaalay oon ku faa'iidaysay aan tartamayaalka xaafid waa beri e su-aalasan qiyaasi sadatan bilidowqacda sanadkii koowaad ee hijiriyada may baqiyay siriyadii ama ilaaladii magac bati qaraad haddaba sheeg saxaabigii hogaamiyayey siriyadaas haddaba su-aala jawaabtee may banagadaase sacad ibnu abi waqaas radia allahu canhu su-aala jawaabtee marlamaad halkana waxisna umayb waa sacad ibnu abi waqaas radia allahu canhu waayahay eedan mahadsanta markale hooba anina kanaga su-aalo jawaabtiy weliba nagadaase sacad binu abi waqaas radia allahu canhu su-aalaha dareert weliba iskulaha xaafadda waa beri b halo waa beri
halow radio warsan waa beri dhiga fura su-aal taariikh ah siinka dareerta weliban dhiyaase sidatan kun sagaal boqol konton iyo sideedii xaakimkii gumaystiga soomaaliya yelan magacaabi safiirka talyaaniga ee masar haddaba sheeg magaaga xaakimkaas waa beri b dhaga fura su-aali koowaad ata- oo taariikh eh weliban dhiyaase satan kun sagaal boqol konton iyo sideedii xaakimkii gumaystiga soomaaliya yelan magacaabi safiirka talyaaniga ee masar haddaba sheeg magaaga xaakimkaas mar saddexaad waa beri kun sagaal boqol konton iyo sideedii xaakimkii gumaystaha soomaaliya yelan magacaabay safiirka talyaaniga ee masar haddaba sheeg magaaga xaakimkaas jawaabta siin ku rajeen insha allah hallo waa beri
halow radio warsan jawaabta
inoo e tartamayaasha xaafada waa beri waana jawaabtiya duliska bayna wala nagadaase insha allah
may nagadaase
nagadaase ambasador xaseer meerya yana waas insha allah kanag
ambasador xaseere meerya nagadaas
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda haytii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri waa beri jawaabti iyo ku biyan su-aalaas maybwa too sax aan hayna hallo wada jire
halow radio warsan jawaabta
اللهم وفقنا للجواب جلاتيت مسكونة منا بالعافية جورجانيا فورناري kanag
جورجانيا فورناري
kanag magaaga مع فورناري جورجانيا فورناري
bliis aamusan dadka kuwa baal hadlaayeen afhayeenka hadalaha jawaabta kanag
جورجانيا فورناري sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii hareer marti tartamayaasha xaafaddu waa beri jawaabtayuna gorda waayeen waliba si ku faaidaysaya waqtigan hortaale tartamayaasha xaafaddu wadajir ee wadajir ee jawaabtiyo biyan su-aalaas taariikhdana iyo ku biyan webwato sax ee walin iyo saaska helena hal dhibcood oo faa'iide ee wadajir ee anweeroy habwaan jaakole
okay
jaakolo hayaha dee horan gudug gal adina ku sigaa wadajir waryaa hoy hiddaha fura waryaa wadajir hiddaha fura waa hurjaysan waryaa hoy sarsi cawl dhulka geliya waryaa qadigood waxaa idinku dhiibaa gudoomiyaha xasino waxnasuur ahay kaamka waka ya
waayahay wanaagsan okay waayahay eedan mahadsantaa abwaan jaakole su-aalaha dareerta weliba isku lahaa wadajir ee haloo wadajir
Hello, radio.
wadajir ee dhega fura su-aalilamaad oo taariikh ah sinka dareerta welibaan dhiyaasee sadatan kun sagaal boqol konton iyo sadiidi maadaama xaakimkii gumaystiga soomaaliya giovanni fernadni safiir nagadi sheeg xaakimkii laha ka bedeli bosshay marlamaada kanaga wada jir ee dhega fura kun sagaal boqol konton iyo sadiidi maadaama xaakimkii gumaystiga soomaaliya giovanni fornar fornari safiir nagadi sheeg xaakimkii laha ka bedeli bosshay mar saddexaada kanaga kun sagaal boqol konton iyo sadiidi maadaama xaakimkii gumaystiga soomaaliya giovanni fornari safiir nagadi sheeg xaakimkii laha ka bedeli bosshay jawaabtasin ku rajeen insha allah haloo wadajir haloo wadajir
Hello, radio warsan.
jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا الجواب وما يتركناه حافظ ورجيلته سؤال الزواتيك نسكدين عنا الغرفة انريكو مارتينيو kanag
انريكو مارتينيو kanag
انريكو مارتينيو
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii lamaad oo taariikha waa nagadaasa su-aalii afraad ee tartanka uu ku weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee jawaabtii uu ku biyeen wadajir maybawaato sax e walaynayo saaska helena lama dhibcood weeroy abwaan jaakole jaakole
haye
jaakole lama dhibcood wakiila alo jaakole lama dhibcood meelka sheeg
ah tatari show haye musbar siiro musbar holiya laba jirood ah laba jirood waxaa u kala jiibaa biloob taylor iyo baashi maxamed jabow oo laga helo wadajir okay
waayahay eedan mahadsanta abwaan jaakole su-aalaha dareerta weliba isku laha xaafadda waa beri b haloo waa beri
Hello, radio warsan.
waa beri dhega fura su-aal fiisigis aasinka dareerta welibaan dhiyaasee sidatan meegamug waslad baraf e oo cufsheena eyi sagaalun garaam cufnaantiana eta ebir dhabiisan sagaal garaam bir seken jibaaran kanaway su-aalaasay markale meegamug waslad baraf ah oo cufshana eyi sagaalun garaam cufnaantiana eta zero point nine garaam second kasada jibaaran mar saddexaada siinka naga meega mugga waslad baraf ee oo cufshe eyi sagaalun garaam cufnaantiana eta zero point nine garaam bir second sada jibaaran jawaabta siin ku rajayaan insha allah waayahay eh, waliba ka nagaane su-aalaas oo waa beri lahayti Eh, halo waa beri
Hello, radio warsan.
waa beri su-aalo ka nagaana raalahaada iyo wadajirba su-aalo fiisigisu walibaan dhiyaasee sadatan meega mugga waslad baraf e oo cufshe eeyi sagaalun garaam cufnaantiana eta zero point nine garaam bir centimeter sada jibaaran marlamaada siinka naga su-aalo fiisigisu walibaan dhiyaasee sadatan meega mugga waslad baraf ah oo cufshe ay sagaalun garaam cufnaantiana eta zero point nine garaam bir centimeter sada jibaaran mar saddexaada kanage wada waa beri b meega muggo waslad baraf ah oo cufshe ay sagaalun garaam cufnaantiana ata zero point nine garaam ber centimeter saddex jibaaran jawaabtas in kula jeen insha allah hallo waa beri
halow radio warsan jawaabta
anoo eh tartamayaasha xaafid waa beri su-aalaas markee kushuurayna kadib iyo su-aalaas jawaabtee walinagdaase insha allah bimidbaari boqol centimeter iyo diga nagdaas
kanag
mar labaad haddana kanaga boqol centimeter saddex jibaaran iyo nagdaas saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas fiisigiska hayti waana la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabtii oo ku biyan waa beri mayb wato sax e waleniyo saaska helena lama dhibcood hunweeroy abwaan tarash abwaan tarash lama dhibcood
waa beri jaakol waa kii bari ah waa ka xumahay jaakol waa kii bari ay de waa ka bari waa idin daga bari ma isugaase ama dhibaad waa beri ay niibe talow lamxadkooda wagaan dhiibay laashinki anishay wilaykey anishay halagu weere anishay keewahe faarax alun weere halka dhibaad koowaad kaasaan dhiibay widay faarax siinka dhiibay ka doonada tan kala ayba siinka dhiibay kasaasana saartori carwa arlaadi xasan fani oo tori bad la yaabo may dalku may lagu bederaw ya siinka dhiibay widay saartoriya koowaad carwa arlaadi tantan fayla waayahay eedan mahadsanta abwaan tarash su-aalaha dareerta waliba laha wada jir ee halo wada jir
halow radio warsan
wada jir codkin liidada fadlan walisiin ku codsadaane codka koran qaadaan mudiisa jawaabta biyaasan iyo mudalisiin weerowba dhega furaa su-aali lamaad oo fiisigas ee iyo hasiinka eedan waliban dhiyaasa sidatan meega mug waslad baraf ee oo cufsheena eyi boqol labaati afar dhabiisin todoba garaam cufnaantiyana eta labaata ishan garaam bersentimeter sadijibaaran marlamaada siinkanaga wada jir ee dhiga fura su-aali lamaad oo fiisigis eh waliba leta satan meega muggo waslad baraf eh oo cufshe eyi boqol labaati afar dhabiisin todoba garaam cufnaantiyana eta labaata ishan garaam ber sentimeter sadijibaaran mar saddexaada kan aga wada jir dhiga fura meega muggo waslad baraf ah oo cufshe iyi boqol labaati afar dhabiisin toddoba garaam cufnaantiyana eta labaata ishan garaam ber sentimeter sadijibaaran jawaabtasiin kula jeen insha allah oo wada jir ee
halow radio warsan jawaabta
bismillaah alxamdu lilah allaahuma wafiqna ljawaab una ee tartamayaasha xafadooda jir ee su-aalaas jawaabteediin isku dilmarina saase laba kun afar boqol
kan kanag
laba kun iyo afar boqol
kanag markale
laba kun iyo afar boqol centimeter circuit
sax iyo qalad sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal liili weydiiyey tartamayaasha xaafadda wada jir ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas mayb waa too sax nhayna halo waa beri
halow radio warsan jawaabta
anoo ee tartamayaasha xaafid waa beri su-aalaas jawaabteedii kudayna walinagdaase afar dhabiisan sagaal yeed yeed centimeter cubic misada ee shan centimeter saddex jibaaran kanag
haddii mar labaad kanagni su-aala jawaabtay walinagalaate afar dhawiisan sagaal yeed yeed centimeter saddex jibaaran misana ee shan centimeter saddex jibaaran sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii wadajir ee gordo waayan ee sukufaadeysi hadan hortale tartamayaasha xaafadda waa beri b waa beri jawaabtiyo ku biyan su-aalaas maybuwato sax e walaynayo saaska helena hal dhibcood oo faa'iide e unweeroy abwaan tarash abwaan tarash halo jacaylow hal dhibcood oo faa'iide e abwaane jaakol oo ka jaakol oo ka ala jaakol oo ka waa ka bari wada jir aan mooy ilaa wala halka ka amay may ka ala daba jaakol may kinyaale may kinyaale ganuun na ma ganuun na oo fay ku gumo na ku gumo na fnaba wala ma kinyaale oo ka wala hey ano شادي مدار
Dari anak erin me. Anak erin gan hoy. Ano ho? Kamu koy tu. Buj maro go hakito gdai buj ma iskijir ya. Shis kayen gidata.
abwaan tarash halka dhibac meel gashaag
Halkada ba. Way ba nibe halkada ba dheer an wiya. Laakin lan wiya lan nibe maarti so so so so tigi wan bu fan ngir. Way ba nibe mo dig ato. Way bari halba ato ka galan sing ay. Hey.
waayahay su-aalaha dareerta weliba laha xaafadda waa beri b halo waa beri
halow raadiyo wartan waa beri dhega fura su-aalii kowaad ee xisaab ee hasinka dareerta welibaan dhiyaase sida tan mayu bedka goobada dhaxroorsha eyi labaati i kow sentimeter by anqaaday sedde dhabiisan tomiy afar xisaabo waa beri mar kale ka naga dhiga fura mayu bedka goobada dhaxroorsha eyi labaatan i kow sentimeter by anqaaday sedde dhabiisan tomiy afar markiinka damboyti ee saddexaad waa beri su-aalo welibaan dhiyaasa satan mayu bedka goobada dhaxroorsha eyi labaatan i kow sentimeter by anqaaday sedde dhabiisan tomiy afar jawaabtasin ku rajeen insha allah halo waa beri
halow raadiyo wartan jawaabta
anoo ee tartamayaasha xaafadda waa beri su-aalaas markaa ku shuuraynay kadib jawaabtiye insha allah biidnillaahi ilbaari walinagadaase
maynagadaase
insha allah jawaabtiye walinagadaase
Mayn agadaas?
Shan dhibi lixdan shan dhibi sagaal afar centimeter iyo nagadaas jawaabtiye wali nagadaase kanag
lixdan shan dhibi sagaal iyo afar centimeter iyo nagadaas jawaabtiye sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaasi xisaabta haytii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri b jawaabtu waa beri iyo ku biyan waybwa to sax hayna halo wada jir
raadiyo wartan jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا للجواب وما يتركناش عبده wada jir cod ka koran qaada jawaabta
وما يتركناش عبده للجر سؤال الجواسية الكثير إن شاء الله ولنا الراسل بجدين تنكيريت
raadiyaalka gaabiya jawaabta maynagadaas
هذا مقدمة على الناس ليفل تنكيريت هو
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaasha waa beri gorda waayan may baasu ku faa'iidaysi ahaan lanka wareejiyey ee tartamayaasha xaafadda wada jir wada jir jawaabtiyo dhiiban maybwa to sax an hayna mar haddii lamada xaafadood ka suwaayan guddiga
su'aalii kasiwaytaan lamaadiisaf su'aalii kasiwaytaan lamaadiisaf waybaa suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suursii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan وهاي سؤال حسابه مثل مركز لوي في تقنيات حاصل حاصل وبري بي أي هذا مركز كفاية إلى هذا في تقنيات حاصل ودجر أو يوم كفاية سوايا سؤال سهم بياسي سبتا mayo dadka goobada dhaxroorkayga sa'eeyey labaatan iyo kow sentimitir bay aan qaaday saddex dhabiisan kumay afar haddaba su-aala jawaabtay may nagadaata saddex afar li dhabiisan hal iyo shan sentimitir square ama laba jibaara su-aala jawaabtay hadda mar lamaad kanaamay waa saddex afar li dhabiisan hal iyo shan sentimitir laba jibaara oo lamid ah saddex afar li dhabiisan lama sentimitir laba jibaara
waayahay eedan mahadsan tahob anina mar kale kanaga jawaabta su-aalasay ee guddiga had ku jawaabi waliba waa jawaabta waliba nagdaase sida afar li dhabiisin hal siyeed shan lama jibaaran ama sida afar li dhabiisin lama lama jibaaran dhaxtaalku bacda diyaar garootay xaafadda wadajir oon weydii doono su-aale lamaad oo xisaabe idaacadda warso ee magaalada baydhabo ee noola dareerta muujada f m ka siyeed siyeed dhabiysing lama magahartis su-aalaha dareerta weliba lahaa wadajir ee halo wadajir
halo radio warsan wadajir dhega fura su-aali lamaad oo xisaab ee hasiinka dareerta welibaan dhiyaasa sida tan xisaabi bedka nusgooba gacan shana eyi labaatan i kow sentimeter by adeegsoy labaata i lama by mar lamaad hasiinka naga su-aali lamaad oo xisaab ow xisaabi bedka nusgooba gacan shana eyi labaata i kow sentimeter by adeegsoy labaata i lama by mar saddexaada ka naga xisaabi bedka nusgooba gacan shana iyo labaata iyo kow sentimeter by adeegsoy labaata iyo lama by jawaabta siin ku rajaan insha allah
bartay haajare mooga tartanka darkaa ku gal bartay halo waa beri halo wadajir halo wadajir
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا للجواب ونائي خرطان يا شحافد وذكر ايه على الجواسية دي مسكدين من الراشة ان شاء الله حل دي يد دي سنتيمتر سكوير kanag bacodkana koran qaad
على الجواسية دي مسكدين من الراشة حل سد يد لي سنتيمتر saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda
Eh, waa wadajir jawaabtiyo ku biyeen wadajir su-aalaas mayb wato sax aan hayna halo waa beri b
الو راديو ورسن
halo waa beri
الو راديو ورسن jawaabta
anoo tartamayaal xaafid waa bari su-aala jawaabtiye markiinan shuuraynin kadib insha allah jawaabtiye walinagdaase sagaal kun todobaati lama centimeter lama jibaaran mar lamaad haddana kanaga sagaal kun todobaati lama centimeter lama jibaaran
saxiyo qalad guddiga todobo
waayahay su-aalaas la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri waana se ku faa'iideysi hadan hortaalla jawaabtiyo ku biyeen waa beri su-aalaas mayb wato sax aan hayna waayahay cabdullaahi xuseen kuure jiana si usa jawaabta aan sheegay xuseen eh
بسم الله وسؤال su-aali labaad oo ah su-aal xisaab ah isla markaasna daalka xaafada wada jir ah oyo ku- ku jawaab waana si ka faa'iidaysaya lan hordhigi tartamayaalka xaafada waa beri b yoona ku faa'iidaysado waayan su-aala saydoon dhiyaasisadatan xisaabi bednus goobo gacan sha-eeye labaata iyo kow sentimitir by adeegsoy labaata iyo lama la hoos dhigi todoba haddaba su-aalaas jawaabtay maynagadaasa sagaal boqol lixda iyo saddex sentimitir laba jibaaran su-aala jawaabtay haddi marlamaadka naga maybu waa sagaal boqol lixdan iyo saddex sentimitir square ama laba jibaaran waayahay eedan mahadsanto xuseen weliba meelanhu gudubaana su-aalogii qaybogii hore ee dhextaalkii iyo barkun un gudubaana ee kubacda su-aalo yahaniskanidadon lamada xaafadood khadka ninka jaran iyo lamada abwaan weliba aan wareejiyey xuseen cadaani oo daadiheey doona ee su-aalogii dhextaalka ee deedo
bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan dhegeystayaasha ka tahan idaacadda raadiyo warsan tarta aqooneedka kuba howbila barakeysan ee ramadaan may balenar ramadaan mubaarak waa habeenkii afaraad iyo tarta aqooneedkii xaafado oo ka galoonamaayeen wada jir a iyo waa beri b iyada ama mahadsanyiin sida quruxda badan le iyo tartanka aan ku qayb qaadadahayaan dhegeystayaal maylanaa mayla deeray xilligii king oo isiin ku faa'iidaysada raahitaan lamadii su-aalood oo dhexdhaalka hayaan oo hasin diyaariyaan walaalo deegaan development organization ama ururka horumarinta deegaanka oo ku howlgalow magaalada baydhabo haddaba su-aalo maybu oo kalama su-aalood oo ah taariikh haddaba su-aalo kood haddii aan guda galmaybu waa dhegeysta mayla kooxda inaad sheegta ama dhii shirki gumaystayaalka africa ee laka qobday africa lanqiibi shanta qiibood hantaana ka dhii mar labaad oo baan kanaga su-aalo maywa dhegeysta ama dhii shirki gumaystayaalka africa ee laka qiibiyahay africa oo lan qiibiyahay shan qiibood haddaba jawaabtaasiin ku rajeena insha allah dhegeystaha kuwaad siiyoy halo halo lambarkan oo la xiriira saasinkan oo dhegeystayaal shan siyo tun soddon konton iyo saddex lambarkan oo waa kortaamay bua shan siyo tun soddon konton iyo saddex insha allah dhegeystaha kooda siiya halo halo walaal raadiyaa ku dheero socodka lan faham iyo jawaabtaada dhiyaas magacay meelaan overayt waa tahay dhege
dhegeysta khadka ka jar magaaga ku bilaaw iyo xaafadahan oo weerahayta su-aalahoba dheegtin horan gudagal ملاي حسن عبد الله عبد النور حافظ وزير
xasan okay xas عبد الله عبد النور xasan cabdulaahi cabdinuur xaafada wada jir jawaabta horan gudagal hooba dheegaasi كونسيت ورسيتي أفرتي
kun siyeed boqol siyeed iyo afartii ها haye xuseen
okay antaana ka dhii anta ku dhii بارلين كونفرنس barlin conference
ها بارلين waa ملاي tahay dhegeystaad magaashay kanagoo Magaaga imail kanag- weerahay magaca kale حسن عبد الله عبد النور حافظ وزير xasan cabdulaahi cabdinuur ها حافظ وزير xaafada wada jir telephone numberka xasan cabdulaahi cabdinuur xaafada Ka mulay, insha Allah, waa tagaa.
inshaga doorale shan haye
لواتي سجل labaatan sagaal صدون شن soddon iyo shan سلالين سدة sagaal iyo sideed xuseen numberka hayte
sana waay ha waayahay eeda maasanta jawaabta marka ee, ee, ee, ka guulaysaday mise
dhegeystaha sameyna siiban weeldaday ini su-aalay oo dhaxdalka hayti oo kan ku horeeytay isu ku jawaaba waana maylana mahadanta dhegeysta maan gudubaana su-aalo lamaad iyo dhaxdalka waayahay tarta waayahay aqooneedka raadiyaha warsan waayahay dhegeysta su-aalo lamaada maynagadaasa inaad ku jawaabta lafadow magaaga qofkii aas aasay saldanadii ama boqortooyadii geladii haddaba meeshaase dhegeysta magaaga ama qofkii aas aasay boqortooyadii geladii jawaabtasin ku rajeena insha allah dhegeystaha kowaad siyoy halo dhegeyste halo waa tahay dhegeystaas isdheegu wayne halo halo
halo Ah, dhegeysta.
ha walaal magaca meelana werayd magaca meelana werayd walaal
ee raadiya raadiya isku dheeray way ka dheegahay magaaga i xaafadana weerayd magaa maylere waayahay dhegeystayaal kula kocodsadaan intii aan shaxiga barnaamijka dhowran insha allah dhege- asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waalaikumsalaam waraxma walaal magaca meelana werayd
mukhtaar ibraahim aadam xaafida bulmuri halo magaca kana walaal
xaafida bulmuri mukhtaar ibraahim aadam mukhtaar ibraahim aadam xaafada buulo nuuri
ha jawaabto baar maxay tooran gudagal dhegeyste barnaamijka horan gudagal
halo barnaamijka horan gudagal way ka dheegahay jawaabta dhegeystahaas kubahay xuseen ayaa horan gudagal
waa tahay waa tahay dhegeystaha igo siyaana halo halo
halo walaal way ka dheegahay warayd walaal
halo halo
waa tahay dhegeystaha sooba isdheegu haysan ku gudowaana
halo halo walaal cod ka koran qaad cod ka koran qaad magaaga iyo xaafada waayahay dhegeystahaas isu daba dheegwaasiye halo wacalaykum salaam walaal walaal magaaga iyo xaafada anteena werayd ideeda magaagana ya saciid jawaabtana dareerte waayahay barnaamijka mala dareerta oo la kocodsan inta idaacadda dhugunsata dhegeystayaal kale halo asalaamu calaykum calaykum salaam calaykum ayaa magaaga iyo xaafada
xaafida bulmuri ismaali barnaamijka la dareertay
ha tibay horan gudu galb
ilaa maryaan geli tuubi
waayahay mahaleelna kii ale halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal magaaga iyo xaafada
ibraahim mukhtaar oo kawaaya
magaaga ibraahim mukhtaar xaafadana
jaansana haya jawaabta horan gudu gal
jaansada miskiin gaadsiin booliska
waayahay mahaleelna jawaabta halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله magaaga iyo xaafada
ما محمد يروى آذن magaaga
محمد يروى آذن maxamed haye ee xaafadana
حافظ حش jawaabtana
جواب
waayahay dhegeystaas dhegeystaanka dambuwe siyaana xuseen halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله raadiya isku gaabi magaaga iyo xaafada
عبد الرحمن ونور حافظ شاشرو jawaabta
وفيد بوك يا فرتي
waayahay xuseen eh, dhagaystayaalka eh, waktasho meelo ka dhamaaday ha dhawaaw marka su-aal lamaad inta ku jawaabto rajeyaan insha allah
waa tahay xusnow idaa mahadsanta waa qaybtii dhanba dhaxtaalka su-aalo dadweynaha una kuweydiiyaani oo ahayti su-aali lamaad isla markaasna siiban weeldhadu aan dhegeystayaalka iniyo ku jawaabaan su-aala soo hayti sheekh qofka aas aasi saldanadii ama boqortooyadii geladii haddaba su-aalaas jawaabtay mayba nagadaasa suldaan ibraahim adeer jawaabtay dhegeysta haddi mar lamaad kenkanaga maybu ah saldanada ama boqortooy yada geladii qofka aas aasi mayba la eraayay suldaan ibraahim adeer
waayahay xuseen eedan maasanta su-aalowgii dhaxtaalka meelinku gudubaana oo haddii aaryan urarka horumarinta deegaanka ee deed umada magaashay lahaa gaabilan kasow idaacadda warsame magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal nool dararta muujada f m ka c t c dhegeysi laba magahartis barnaamijka weliba taabgeliyaha ee walaalaha garab walaal saas oo kale dhiniga su-aal diyaarinta weliba si hagarlaan ee barnaamijka ugu qeyb qaadahaya iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo ka yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay su-aaloogyar reedankanagadaana weliba xaqiijiyey intii abwaanadii khadka ka jaran iyo intiyo hundureen iyo weliba tiimkii garab walaal iyo cabdilaahi jecelow oo isuuna lakuyaaba intii usa banaanka gaboobsado umbahi iyo farsamayaqaankii walaa dhoon xaqiijiyada on hoo ilaahay era kubacda su-aalugeer heedan ka nagdaan halo abwaan maxamuud xaaji maxamed taris
diyaar bakleye diyaar jaakol hundre sudaafkaas
wadaay kala hadal raadiyaalka gaabe hoo baqadka kajar
reerka gaabide jaakol
halo jakole halo jakole ani waa soo jeeda waliya diyaarahay o waayahay eedan eed eedan maasantiin halo jecelow
halo xusni xusni xusni waayahay eedan maasanta cabdulaahi jecelow xuseen hataanka dambuy oo barnaamijkan indaadi yahay ka jara xaafado xaqiijiya inti khadka ka jaran iyo in kale halo waa beri b
halow radio wartan halo wada jire halo wada jire
halow radio wartan waayahay eedan maasantiin khadka diyaarkahaada su-aalowgeenin dhimanaay iyo sii gudagala doobna dhaxtaal kubacda haskanagdaan insha allah waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan magaalada baydhabo inola dareertan barnaamijka tarta aqooneedka iyo daadiyahayna inuu muxudiin xusuusin darasiye cabdulaahi aadan nuur jecelow iyo barnaamijka oo kala qeyb galahayo oo istuudiyaha lamaad uu ka ka sugan su-aalaha dareerta weliba iskuulaha xaafadda waa beri halo waa beri
halow radio wartan waa beri dhaga fura su-aali koowaad oo chemistry e iyaha dareerta welibaan dhiyaasee sidatan hercul use kacabiranyi celsius degree oo e minus toman celsius degree embedel halbeeg kelvin eh marlamaada siinka nage su-aalo welibaan dhiyaase sadatan waana chemistry hercul use kacabiranyi celsius degree oo eh minus toman celsius degree embedel halbeeg kelvin ah mar saddexaad heerkul use kacabiranyi celsius degree oo ah minus toman celsius degree embedel halbeeg kelvin ah jawaabta siin ku rajayaan insha allah halo waa beri
halow radio wartan jawaabta
loo ee tartamayaasha xaafada waa bari su-aali kumitirgahaysii wartii markiina kuxuuray linkadib walanin batay lama boqol lixday isebe dhabiisay suma ishan kelkin
kanag
su-aalaas jawaabtee markiina kuxuuray linkadib walinagdaase lama boqol lixday isebe dhabiisay suma ishan kelkin
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydii tartamayaasha xaafadda waa beri waa beri jawaabtaas iyuu ku biyan su-aalaas kemistriga e maybua toosax e waleynayo saaska helena lama dhibcood xaafadda waa beri tarash halo
tarashe dhibcooyinka meelka sheeg jaakol ma kuursadaayo sina weelo male kuursay jaakol kuursay dhe waa afkii bari meelayaanu sumay fidli waa bag bariga labadhilood waa beri waa maasha allah maasha allah waa waray waa waray waryaa ka taliyoy waryaa ka taliyoy war intee la jeeyey balaaun intee la jeeyey hakulkulaw waayahay wayba mili hortaba mooradiyo hayan dhibco oo abaa sanay wayba carwarnaadi maga maskiin mayke maga masiinake jaakolo waa dabaal baroy dheh jaakolo waa dabaal baroy
waayahay way baa isaasiibay kasaase aba saartoriyaadan kasaawo saartoriyaa koowaad arwa arlaadi tan kala wayba andiibe kasaase milkiiliyaasha milkiilikamada aadan cabdulaahi ama idin dilaa idinay dheebaada may rafaadkunka geli dhibcaad kale usuu dhiibay haye waa beri mashin tilmaamo waayahay eeda maadsanta su-aalaha dareerta waliba laha wada jir halo wada jir wada jir dhega fura su-aali lamaad oo chemistry ee waliban dhiyaase satan heerkul isa kacabrinyi calvin oo ee lama boqol sagaalun isiyeed calvin ambedel celsius dicry dhega fura su-aalo chemistry waana tii lamaadu mabaleta satan heerkul isa kacabrinyi calvin oo ee lama boqol saalum isiyeed calvin ambedel celsius dicry mar saddexaad wada jir dhiga fura heerkul isakacabrinyi calvin oo ee lama boqol saalum isiyeed calvin ambedel celsius dicry jawaabtasin ku rajeeyaan insha allah
bartana jire booga tartanka berkaa ku gal bartana jire
halo wada jir
aadi warfan wada jir codkiina koran qaada jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب والله قدم يا شعفت والجر سؤال سياسي تسكتين وإلا غراس إن شاء الله تعالى الله أرضي أفر إذي يترك الشام تلشف تجري kanagba jawaabta
labaatan afar yeetan yeetan shan celsius degree sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wada jir jawaabto wada jir iyo ku biyeen su-aalaas maybwa toosax ee waliin iyo saaska heleena lama dhibcood xaafadda wada jir in weeroy jaakole abwaan jaakole
Hello.
jaakole lama dhibcood Ah, laba dhibood haye xawkay darisow aha lii madanaanka foodhigoy wilaayow durmika ay dhekaarba lii madanaanka foodhigoy bisbaasna ka dar un durmida kuwa baxase ah laba dhibood wadajir ah dhibacdo koowaad wayba siisi dhibay macalinka saartoriyaha kartolookii ku binaha mari wasisheego walmata ilaa macalintii gaseo ilaa arag beenbeeg meen baan okay hal dhibood meesha dhibada kalena waxaa waaye waa xaaji bolo manur kirosama dukaanka tartan wanaagsan
waayahay eeda maasanta dhextaal kubacda su-aalo yaritaan iska nagadaana waayahay dhegeystayaal idaacadda warsa ee magaalada baydhabo ee nolol dareerta muujada famka siyeed siyeed dhabisin lama magahartis barnaamijka tarta aqooneedka waliba taabageliyana walaalaha garab walaal saas oo kale waliba aan mahadnagaane iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kabaadir oo su-aal diyaarinta barnaamijka ugu qeyb qaadahaye saas oo kale su-aalo dhextaalka waliba diyaaryahaana ururka horumarinta deegaanka ee deedo leero su-aaloya gudagalaana waliba indhimana biology iyo weliba qayb suugaan eh, qaybta suugaanta iyo gudagalaana weliba kurejiyaane xuseen cadaani xaafadda isku leh su-aalo suugaanta ee hadareerta wale weliba waa beri halo waa beri halo waa beri codkiisa dayda madeegahayna halo waa beri halo waa beri waayahay khadkan iga goohaye halo waa beri waayahay su-aali koowaad oo suugaan ee dhigaan fura welibaan dhiyaase satan
waa tahay meel ku faday inayo sheegaan maansida ha socota abwaanka tiri haddaba xaafad waa beri meel ku fadeeye abwaanka tiri maansada erayda iyo kumid eeyin iniyo sheegan dan wadaag waxaan rabin allaha daa'imaa jiraye haddaan daarta dhax haddaan daarta dhagax weyn mid fudud la isu la isku dacarsiin haddaan daarta dhagax weyn mid fudud la isku dacal dacal saarin derbiga sibirka ciidda lagu dhuf- dhafiyo dibirka hooseeya haddii mar lamaad siinkanaga mayb waa dan wadaag waxaan rabin allaha daa'in allaha daa'imaa jira e haddaan daarta dhagax weyn mid fudud la isku dacal saarin derbiga a- derbiga sibirka ciidda lagu dhafiyo dibirka hooseeya masida haddaba sinkinaga dan wadaag waxaan rabin allaha daa'imaa jira e haddaan daarta dhagax weyn mid fudud la isku dacal saarin derbiga sibirka ciidda lagu dhafiyo dibirka hooseeya jawaabta siin ku sugaan insha allah
बरतना जरे भोग चरतन के दरका खुदल halo waa beri jawaabta waa beri teleefonkii ma isku bedeli hoodhay fay lahaayateen waa beri maqalka siinkuliidida fadlan saxa teleefonka jawaabta
waan maxamed cali kaariye kanag jawaabta
su-aalaas mar saddexaad haddiinu ka naagna jawaabtee walinagdaase abwaan maxamed cali kaariye sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalla suugaan tahay ti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda waa beri b waa beri jawaabto iyo ku bixin su-aalaas maybwa toosax e waliniyo saaska heleena lama dhibcood nweroy abwaan tarash abwaan tarash halo jacelow lama dhibcood abwaane
ma sugaay may sugaatay jaaqolow aba lama dhibcood baberi oo dhibcooyinkii antalada dhibcooyinkii dhibcooyinkii meeloo ardayda waan biyaanaha u gulaayan sababteeda waa beri walcisin oo arday meeloo aysan baragnay lama dhibcood way baahsan gidimay lam urodin rooga oysa yeena ka saxsan fara alon weer ya lam fadboda singriwe hera tam mail la hogaada dinay
halo wadajir
halo warka wadajir su-aali lamaad oo suugan ee dhigaan fura walibaan dhiyaasee sadatan
cadaani
wadajir meel ku faday iniyo sheegan sheeg magaaga abwaankii tiri maansada ha socota lixdankii sidii loo dhidbo calanka loo dhaabay qaar weli dhur sugayaa jiro dhaashi loo marine dheeraad intoodii rag cunay oo ruugga sii dhuraya mar lamaad wadajir hobasinkanaga maybuwa lixdankii sidii loo dhidbo calanka loo dhaabay qaar weli dhur sugayaa jiro dhaashi loo marine dheeraad intoodii rag cunay oo ruugga sii dha- sii dhuraya mar saddexaad hobasinkanaga xaafadda wadajir ee maybalsinku baday inaysan sheegtaan erayada ha socdaan ama maansada ha socota abwaankii tiri lixdankii sidii loo dhidbo calanka loo dhaabay qaar weli dhur sugayaa jiro dhaash dhaashii loo marine dheeraad intoodii rag cunay oo ruugga sii dhuraya jawaabta siin ku rajayaana insha allah
बरतना जरे भोग चरतन के दरका खुदल
halo wadajir haloo wada jir
هلو شهير ورقة jawaabta
بسم الله الحمد لله الحمد لله اللهم تقبل الجواب وما فرتمناك حافظ وجزيرك سؤال مجلاتي دين كدين من مدرسة علي محمد خمسة kanagba
علي محمد خمسة sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalla suugaanta ay tii ay la weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ee wadajir ee jawaabtiyo ku biyeen su-aalla suugaanta ee maybwa toosax anhayna haloo waa beri
هلو راديو ورسن jawaabta
ono ee tartamyaasha xaafada waa beri su-aalaas jawaabtiya markiina ku shuurayni kadib wali nagadaase abduqaadir ersi yamyam
kanag
mar lamaad su-aalaas jawaabtiya haddiana kanaga abduqaadir xirsi yamyam sax iyo qalad guddiga waayahay su-aaliyaha hareer martay tartamayaasha xaafadda wadajir ee si ku faa'iidaysi haddanan hortaalla tartamayaasha waa beri b waa beri b jawaabtiyo ku biyeen su-aalaas maybwa toosax
jeelow ee waliniyo saaskeelena haldhibcood unweeroy abwaan tarash abwaan tarash
Hey, haldhibcood faa'idee maxaa maxa- maxaa khiyaraanin? Waa asaabo ka. Waa asaabo, maxaa khiyaraanin jaakurtay? Wiilaya, dhibcood, waa beri. Waa beri, hal dhibcood, hal dhibcood, way batin haye, oo, oo, kintaalku culus, way batin ninkey. Dhibcaa, meeli, mooradyo, haaye, simka saasan, Taylor, Arwa Arlaadi.
waayahay eedan mahadsanta abwaan tarash weliba un weereey waa beri b haloo waa beri
halow raadiyo warsan waa beri su-aali tumin saddexaad ee tartanka uu ka dhinaca kala nagdaasa su-aali koowaad oo biolojiya dhegaanfura welibaan dhiyaasa satan mayu magaaga guud ee lankuweero kora folical stimulating hormone ama leutonizing hormone mar lamaada siinka nage su-aalo fiisigiisu welibaan dhiyaasa sadatan mayu magaaga guud ee lankuweero kora f s h ama folical stimulating hormone ama leutonizing hormone mar saddexaada kanaga biology su-aala waliban dhiyaase satan mayu magaaga guud ee lankuweero kora folical stimulating hormone iyo leutonizing hormone jawaabtas in ku rajeen insha allah
baratayaa jire buuga tartanka darkaa ku dal baratayaa jire
hallo waa beri
halow raadiyo warsan
jawaabta
haddii unoona tartamayaasha xaafada waa beri su-aalaas jawaabtiyeed haddii haddii nasidayn wali naglaate ganardo gonado gonado brafilis
kanag gonado brafilis sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas iyo ku jawaabeen tartamayaasha ama iyo su-aal lala weydiiyey tartamayaasha xaafadda wadajir ero waa beri ee, waa beri jawaabti iyo ku biyeen su-aalaas biologiga hayti maybwa toosax aan hayna
haloo wada jir lama balfada haljaab warsan
jawaabta
بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا الجواب ولما دراسة كنا ترقين فرمان kanagba
كنا ترقين فرمان
raadiyaa isku gaabee jawaabtada kanagba aysan dheego
كنا احنا راجعين يا بريا kanag wali aadanba isku dhaafa jawaabta kanagaada dhiniga isku gaabi
كنا jaclo dilaafiya dilgibrin dhagdaase donaado herafiin hormones صح وغلط lamijeeda la xidhay
waayahay su-aalaas la weydii tartamayaasha xaafadda waa beri ee gordo waayeeg mabasu ku faa'iidaysi haddaan hortaale tartamayaasha xaafadda wadajir wadajir wadajir jawaabti iyo dhiibeen su-aalaas iyo ku biyen maybuwato sax e waliniyo saaska helena hal dhibcood oo faa'iidee tarash ma e abwaanka kala meeray abwaan jaakole
أجيب ولدير ولا هوي ولدير وأولد وكان ولا هوي ولا سلسلة هدي قسم والله
dhibcada meelkasheeg dhibcada meelkasheeg jaakole waxaan weliga bashiir cabdilow oo laga helo buurishabe onadka oo kay hooshana ha socoto waayahay eedan mahadsanta su-aalaha dareerteenka damboyta oo ee titumi afaraad ee tartanka oo weliba iskulaha wadajir ee haloo wadajir
halo warsan
wadajir dhiga fura su-aali lamaad oo biology ee dhinaga kale nagdaasa su-aalinka damboyti ee tartanka owka walibaan dhiyaasa sidatan mayu magaaga kale ee lankuweero kora leutanizin hormon sinkanagoy mayu magaaga kale ee lankuweero kora leutanizin hormon mar saddexaad mayu magaaga kale ee lankuweero kora leutanizin hormon jawaabta siin kula jeean insha allah haloo wada jire
halo saabiyo warsan jawaabta
bismillaah kunooya tartamayaasha xaafadda wadajir ee su-aala jawaabtiya dimiska doonarin nagadaasa insha allahu tacaala mitrofiin kanagba mitrofiin
mar kale kanagba
mitrofiin sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalaas la weydii tartamayaasha Wadajir.
xaafadda wadajir ee jawaabtiyo ku biyan su-aalaas maybwato sax aan hayna haloo waa beri
halo radio warsan jawaabta
kuno ee tartamayaasha xaafadda waa beri su-aali oo maani walaaladan hamar hataal martii aadeysaanini hor yaali markii logshuurayni kadib su-aalaas jawaabtiye wali nagadaase litropin
kanagba
su-aalaas jawaabtiye wali nagadaase litropin sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydii tartamayaasha xaafadda wadajir gordo waayan waa beri b yaasu ku faa'iidaysi haddaan hortaalla su-aalo jawaabtiyo ku biyan waa beri b maybwato sax aan hayna
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga iyo xuseen
xuseen haye
waa tahay su-aaleenka damboyti oo hay su-aal- isla markaasna sirkan waa dhaleen inay la weydiiyo tartamayaal xaafad wada jir ah waayo habaal martaysa ka faa'iidaysi ah haddaan hortaal walaalasho waa beri b oo aan ku faa'iidaysid waayaan su-aala su-aan dhiyaasi sida tan mayo magaaga kale lankuweero koro lh ama leutanizing hormone haddii su-aala jawaabtaya mayba nagdaasa mayba lankuweero kore interstitial cells stimulating hormone ICSH haddii laha gaabi ata waa interstitial cells stimulating hormone
waayahay eedan mahadsanto xuseen natiijada ku sugu doona maxamed salaato ilaahay raalla ka nagada su-aala siyaanka damboyti su-aalogii haddii aaryan iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo inta bille ramadaan ee barnaamijka uuna daadihayn dhiniga su-aalo barnaamijka ku qayb qaadayen wali kaloo mahadnagaane walaalaha garab walaal saas oo kale abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo abwaan muxsin qaasim qaalib jaakole waliba salena isina mahadsantiin natiijada sugaana maxamuud gaabsha oo uu ka farsameeyay barnaamijkana waliba lena mahadsanta cabdulaahi aadan nuur jecelo oo istuudiyaha lamaad oo ka ku warmahayna waliba lena shukran anoo maxudiin xuseen istuudiyaha koowaad ee uu ka barnaamijka ku daadiyahay uu ka istuudiyaha ee asxaabti badan ay ti ee ku suganayti ee qaar idoosho iyo khadka telefoonka ku jaran qaar ee istuudiyaalka idaacadda ayaan shal iibsameen natiijada iyo sugaan hoo ilaahay rala kanagda ee cabdullaahi jecelow oo bidheegahayta ee bal meelaada ku suganta dadka hoban ku waranta uu ku istuudiyaha lamaad iyo hamiinadii hore si barnaamijka laga daadiheeyey iyo eh, xaalka ku waran
waayahay eh, xusni iyada amaasanta tartan aqooneedka uu ka mid baa ku bedelanya tartamadii hore ee istuudiyaha koowaad inuu ku daadihii jirnay sababo la xiriira eh, cudurka eh, dilaaga ee waqtigan eedka ankafaafiya caalamka eh, soomaaliyana hadda eh, tartiib tartiib si usaanka galiba haddana hoog kasii dareera eh, Mhm.
coronavirus longorodow Eh, dadka may baa ku digeena inay naskooya lahaaska dhawaada laysa salaama sida fariimo iyo wacyigelinta dareertooba xaalada arrintaas la xiriirtiyaa eh, uu kulan shalmo qunyi ilaahay noo koriyi dhammaan eh, eh, muslimiinta meel walba iyo roogaan dhammaan soomaalida koonfur galbeed reer ka- kiikaana dhammaantaan ilaahay noo wada koriyi Eh, cadaani idatiitiisa barnaamijka uu kaa kutub yahay Eh, maxamed salaad idatiitiisaa kutub yahay maxamed deeq idatiitiisa barnaamijka kula dareera lamada abwaan boolu jimac iyo wadajira shal roogaan uu kuwa shal dheeriyi Eh, saas oo kale lamada xaafadood Aalaa Bundoona- istuudiyaha lamaad bal ma ku dareemahay ukishaleeda karafadaayta dhilmaanyada iyo amahayta waayahay eedaa mahadsanta laakiin cudurkiiyo dhilmaanyada dhilmaanyada gaadadeen waayahay eh, eedaa mahadsanta cabdullaahi weliba siyay maxamed salaad si usa eh, natiijada anka dhawaaqa oo ilaahay raalla ka nagada Eh, saas oo kale weliba sheego korneha eh, ama sheega doone lamada xaafadood eh, hamiin dambe dheeli doonan insha allah marka maxmed ha dhawaaw bal natiijada iyo siwalka dhammaadeen raadiyaana isku gaabin maxamed salaad iyo xuseen iyo maxamed deeq maadaama khadka ku wada jartan raadiyaalka damya inta natiijada laku dhawaaqo insha allah maxamed haya natiijada
الحمد لله رب العالمين آه، ثم الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد آه،
raadiyaalka ay damya maxamed ra- raadiyaalka damya bliis هذه كاره دمان أصحاب تما بس الله مين فعل و ما بقول دمادي وريجي جروبي يعني دمادي ما بني ترتمان لما حافظت أو شلسي كوري عادية من نهايتي وذجر بي يو وذجر A يو بري بي xaafad kastana maba xaqan lahayd intii warsada todoba su-aalood iyo xaqan lada su-aalo maba laku bilaaway tartamyaalka xaafadda waa beri b Eh, waa waa beri b maba la warsaday todoba su-aalood saas oo kale wadajir b wadajir a iyana maba la warsaday todoba su-aal tartamyaalka xaafadda wadajir ee mayba ka jawaabeen lama su-aalood toddobaadii la warsadii lama su-aalood ka jawaabeen mayba faa'iida haleen lama su-aal oo habaal marti tartamayaalka xaafadda waa beri b dib oo guud lakooyeen tartamayaalka xaafadda wadajir ee maybwaa lidhibcood wadajir ee mayba lakooyti lidhibcood taas oo kale tartamyaalka xaafadda waa beri b iyona mayba la warsaday toddoba su-aal toddobaad su-aalood la warsadii midba ka jawaabeena afar su-aal Ee, meelo maba ka haystaan sideed dhibcood saas oo kale maba faa'iida ahaan hale halen saddex su-aalood oo habaal mareen tartamyaalka xaafadda wadajir ee dhibco guud iyo dhibcoodii tartamyaalka xaafadda waa beri d maybuan go wadajir ee lid dhibcood xusni oo hamiin dambe
waayahay eh, maxamed eedaa mahadsanto hamiin damba eh, oo sida maxamed salaad isu sheegiba eh, inin bilaabdo doona eh, wareega saddexaad ama eh, group c mayba tartamo doonana tartan xiisleen ku rajeeyane xaafido shale isha e iyo deegaanka bonkay b mar lamaad yakanage isha e iyo bonkay b diyaar garoobeen bonkay oo sanadkan ha ka ziyaadiyay tartanka bilo barakaysan ee ramadaan mayba rajeeyeen inay iyo hamiin dambe diyaar ay yihiin isha e iyo bonkay b hamiin dambe iyo tartamo doonaan mayna bilaabo doonaana group c xusni haye
waayahay guutaan barnaamijkii tartankii ay u kanta gabagabayaana walibaa mahadnagay dhammaan dadkii barnaamijka daadiintiisa oo ka- ula qe- ay kula qeyb galay Eh, saas oo kale jadwalkii idaacadeed iyo intaa ku gabagabeeyaan walibaa mahadnagaana iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir oo sual diyaarinta barnaamijka ku qeyb gaaladaha walaalaha garab walaal saas oo kale yoon mahadsininta abagelinta barnaamijka saas oo kale ururka deeda iyo aan mahadnagaana abwaan maxamuud xaaji maxamed tarash iyo muxsin qaarib jaakole oo isiin waliba salaana eeda mahadsantiin guud ahaan barnaamijkii tartanka iyo jadwalkii idaacadeedba intaa ka gabagabeeyaan hamiin faa'iid leh hundur ma caafimaad leh insha allah